galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin arbaca ah bisha diseembarna waa kow iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah ururada bulshada rayadka soomaalida oo ka digay dhibaatada ka iman karta xilligan abaaraha aafiyey deegaano badan oo soomaaliya ka tirsan
abaarta waxay kusoo aadayeen wakti aad u adag oo xilligii abaarta iyo waxaan walaac weyn ka qabnaa abaarta qaabka u socoto gurmad la-aanta hadda socota iyo sidoo kaleeto in ay sii fogaato abaarta haddii aysan raxmaddii ilaah dhaqso imaanin oo ku saabsan
waxaa kale oonu idiin haynaa warbixin ku saabsan xubnaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka mas-uuliyiinta dalka jarmalka ayaa weli raadinaya qofkii mas-uulka ka ahaa baabuur xamuula oo la dardarsiiyey dad meel isugu yimid maalin kadib markii ay sii daayeen qof lagu tuhunsanaa inuu mas-uul ka ahaa weerarkaasi oo labiyo toban qof lagu dilay booliiska magaalada berliin ayaa sheegay inay heleen in ka badan shan boqol oo xog oo ay soo direen dad soo wacay telefoon tan iyo markii weerarku dhacay habeenkii isniinta kooxda daacish waxay sheegatay in weerarkaasi lagu fuliyey baaqeeda ah in dadka ay bartilmaameedsadaan muwaadiniinta dalalka ka qaybgalaya ololaha isbahaysiga maraykanku uu hogaaminayo ee kooxdaasi daacish ka dhanka ah jarmalka kama mid ahaan dalalka fuliya duqeymaha ka dhanka daacish ee ka socda dalalka ciraaq iyo siiriya hase yeeshee waxa ay siisaa taageero ay ka mid tahay shidaal iyo farsamada ra-iisul wasaaraha jarmalka ankala markel ayaa sheegtay in ay ka naxday oo uu ruxay si qoto dheerna ay uga walaacday weerarkaasi
kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota colaadda syriya ayaa waxay sheegtay in daadgureyntii ugu dambeysay ee la rabay in dadka iyo xoogga mucaaradka looga saaro bariga magaalada xalab la carqaladeeyey hadalkan ayaa labada dhinac ah ama hakadkani ayaa labada dhinac ah waxaa la sheegay in midba mid kaleeto uu ku eedeynayo kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ee arrimaha suuriya ee fadhigeedu yahay dalka britain waxay sheegtay in basaskii qaadi lahaa dadka rayadka ah ay diyaar u ahaayeen in ay bilaabaan dadqaadkoodii daadgureynta ayaa waxaa lagu tilmaamay tii ugu dambeysay ee rayadka iyo mucaaradka looga saarayo magaalada xalab ka hor inta aysan magaalada si buuxda u wada qabsan ciidamada dowladda madaxweyne bashaar al asad ruushka ayaa maanta oo arbaca sheegay in ay degdeg tahay in la bixiyo faahfaahin ku saabsan ninkii toogtay safiirkoodii turkiga xilligan nin booliisa oon xilligaasi shaqo ku jiran ayaa toogasho ku dilay ambasador andre carlof isniintii magaalada ankara qof goobjooga ayaa v o e da u sheegay inuu ninka wax toogta ku qaylinayay ha iloobin alepo ha iloobin syria inta uusan dhulkeennu ammaanka ahayn adiguna ammaan ma noqonaysid wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mafluud kafusoglo ayaa u sheegay xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo uu telefoon kula hadlay inay tuhmayaan in ninka wax dilay uu xiriir la lahaa wadaadka fatuuxullah guulan oo ku nool dalkan maraykanka kaasoo sidoo kalena horey ay ugu eedeeyeen turkigu inuu ka dambeeyey afgembigii bishii juulaay dhicisoobay ee ka dhacay dalkaasi afhayeenka madaxweynaha ruushanka dimitri beskof ayaa maanta sheegay inaysan habbooneyn in lagu degdego xogta dhabta ah ee ka dambaysa dilka safiirka tan iyo inta ay soo gabagaboobayso baaritaanka wadajirka ah ee labada dal wadaan maraykanku waxa uu diiday kuna tilmaamay mid caqligal aan ahayn wararka sheegaya in maraykanku arrintaasi ay lug ku leeyihiin maadaama guulan uu joogo maraykanka halkaad kala socotaana dhegeystayaal warkaasi waa v o a washington ururada bulshada rayidka ee soomaaliya ayaa sheegay in abaarta xilligan ka jirta dalka ay marayso marxaladii ugu darnayd waxay ururadu ka digeen in aafada abaaraha uga imaanaysa dadka iyo dunyada ay sii baahi karto haddii aan la helin gargaar deg deg ah warbixin ku saabsan shir jaraa'id oo ay ururadan ku qabteen magaalada muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray xasan kaafi qoyste dallada jilayaasha aan dawliga ahayn ee sabshansa oo ay ku midaysan yihiin ilaa sagaashan urur ayaa markii ugu horreysay ka hadashay baaxadda abaaraha ka jira xilligan meelo ka mida gobollada dalka soomaaliya kuwaasoo maraya wakhtigii ugu ba'naa shir jaraa-id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay xogayaha dallada jilayaasha aan dawliga ahayn ee sabshansa mustaf yaaseen sheekh ayuu ugu horreyn uga hadlay walwalka laga qabo abaaraha ku dhuftay muddooyinkii ugu dambeeyey gobollo badan oo ka mida dalka soomaaliya waxaana uu sheegay in abaarahan ay geysteen waxyeello badan islamarkaana ay ku soo aadeen xilli si weyn loogu mashquulsan yahay arrimaha doorashooyinka isagoo dhinaca kalena tilmaamay inay dhici karto in abaaruhu ay sii xoogeystaan haddii aan gurmad lala soo gaarin dadka iyo dunyada tabaalaysan dalka gebi ahaan kulligiis qaybaha qaybaha ballaaran saamaysa abaarta sidoo kaleeto abaarta waxay kusoo aaday wakti aad u adag oo xilligii abaarta iyo waxaan walaac weyn ka qabnaa abaarta qaabka u socoto gurmad la-aanta hadda socota iyo sidoo kaleeto in ay sii fogaato abaarta haddii aysan raxmaddii ilaah dhaqso imaanin oo ku saabsan xilligii guga inay sii kororto bilaha january march iyo abril oo ka horeeya xilliga guga sidoo kaleeto xooggii iyo dhaqaalihii iyo focuskii oo dhan oo kusii jeeda hadda dhinaca doorashooyinka marka abaarahan waxay saameeyeen waxayna waxay saameeyeen dhammaan dalkao dhan waxayna dhibaato weyn ka geysteen dadkii deegaano kala duwan ku sugnaa waxay sameeyeen macluul baaba barakac iyo inay baaba-aan xoolo badan iyo ilihii daqliga oo dad badan ay ku tiirsanaayeen marka waxaa loo baahay in deg deg loo helo gurmad oo cunno hooy iyo kaalmooyin daawo ah xogayaha dallada jilayaasha aan dawliga ahayn ee sashansa ayaa dhanka kale baaq u diray qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin ganacsatada bahda waxbarashada hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka sidii ay gacan wax ku-oola uga geysan lahaayeen abaaraha xilligan kusii baahaya goobo badan oo ka tirsan geyiga soomaaliya dalladda soshansa waxay ilaahay uga baryaysaa inuu raxmadiis ku kaafiyo dadkaasi dhibaataysan oo abaartu saameeyeen sidoo kale waxay baaq u diraysaa ganacsatada bahda waxbarashada qurba joogta iyo hay-adaha samafalka iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed inay gacan ka geystaan gurmadna loo fidiyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ay saamaysay abaarahaas si looga hortago inay ka dhalato xaalad bini aadanimo oo intaan kasii liidata sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka hay-adaha caalamiga ah inay muhiim tahay in la helo kaalmo ka timaada dhinacooda oona ku timaada wakti aada u habboon wakti ku habboon oo xaaladdu intaan ay ka wanaagsan tahay sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka inay ayaduna ay samayso qorsho qorsho dhammaystiran oo looga hortago soo noqnoqoshada abaarahan oo aada usoo noqnoqday iyo in kor loo qaado heerka diyaargarowga isku xirka gurmadka iyo hubinta in la gaaro deegaanada ay ku sugan yihiin dadka dhibaataysan ugu dambeyntii mustaf yaasiin sheekh xogayaha dallada jilayaasha aan dawliga ahayn ayaa sheegay inay abaabuleen bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan oo ka kooban ilaa sagaashan urur si ay uga qayb qaataan howlaha gurmadka loogu jiro sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee ragaadiyey dadka iyo dunyadaba dalladda soshansa waxay abaabushay dhammaan bulshada rayidka ah qaybeeda kala duwan ee xubnaha ka ah oo gaaraya ilaa iyo sagaashan urur inay mid walba uu ka qayb qaato dhinaca iyo qaabka shaqada iyo wuxuu qaban karo iyo in la abaabulo culimmadii iyo waxbar bahda waxbarashada kulligood waxaan ugu baaqaynaa in arrinkaas in arrinkaas deg deg loo howlgeliyo waxaana rajaynaynaa in ururada xubnaha ka ah dhammaan ay arrinkaas u dhawaaqi doonaan oona la heli doono in la abaabulo bulshadii shirka jaraa-id ee dallada jilayaasha aan dawliga ahayn ee sashansa ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay ee madaxda madasha wadatashiga qaran ay guddi ka kooban sagaal xubnood u saareen sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ba-an ee ka jira meelo badan oo ka tirsan soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
doonsidatay calanka dalkaasi indiya kuna socotay magaalada boosaaso ayaa waxay ku degtay meel xeebta u jirta ilaa afar iyo toban mayl qaar ka tirsan rakaabkii doontaasi ayaa weli la la'yahay inkastoo badankood lasoo badbaadiyey falseen axmed iimaan oo haatan istuudiyaha ugu welisa ayaa shilkaasi waxay ka wareystay yuusuf muuse jaamac oo ka mid ahaa ganacsatada doontu ay u rarayd doonta waxaa la helay sagaa sagaal qof baa la helay hadda saddex qofna saasay ku muuqan tahay waa noogso warka igu soo gaaray sidaas
marka sagaalka ma nololaa lagu helay dagaalka nolol baa lagu helay ha nin- nin baa gadaal u dhintay bebi kalena way fiican yihiin usbitaalkay joogaan hadda way lanayhin marka sidee loo helay ma ma xeebtay dabaal ku yimaadeen mise doomo raadinayaa soo helay in badan way in badan way dabaalanayeen kadibna waxaa helay qola kalluumaysataa sidaa darteed bay kusoo heleen qoladaas marka maxay yihiin dhalashada dadkan een la helay hadda laba nin waa soomaali afar nin toban ninna waa hindi ma gara marka l- waa nabad qabaan intuba intaasu way nabad qabaan ha een marka doonta maxay siday doonta dekada salaala bay ka timi raashin badeecad bay sidee boosaasay noo socota marka een ma ganacsata een dhowrahaa lahayd mise hal ganacsadaa lahaa alaabta doonida saaran doonyaha aalaaba waa la isku soo rartaayo ganacsatadu kuwana berefadina waa jiraan oo qof gaar u leeyahay kuwana bay isku soo rartaana waa jiraan laakiin annagaa kollay u badnayn laakiin dad kalena way kula lahaayeen doonta marka ma la sheega sababta keentay in doontu ay degto adigu informationkii hadda ugu dambeeyey ma hayno kolley eh, doontu way qallibantay saacaddan hadda aan joognona waxaa naloo sheegayaa inay doontu badda sabeynayso laakiin ay qalliban tahay oo ay doontu rumatay dhinaca kore baa hoos xiga saa darteed hadda qolada dawladda iyo annaga iyo waxaan ku rajo weynahay insha allahu saacadaha soo socda inaan cudur dirno haddana dad baa ku maqan marka een ma dabaylaa jira een badda xilligan kacsan een mise Way cillad kaloo jirtay doonta ayaantaan ahay oo uga dhan dabaylo doonta iyo roob dabaylo roob wata iyo kulluba way jireen labadaasna waa sababta hadda keentay baa laga yaabaa ilaahay qadarti ka sukowe kulley dabaylahaas iyo roobkaasna way jireen marka badanaa ma ka dhacaan xeebaha shilal kuwan oo kale ah mise waa kuwo ay yar tahay inay dhacaan mar mar haddii way dhacaan wixii waa iska bado oo wixii magaranaysaa waqtigooda dhammaan ama qadarta u timaado way ku dhacaan marka kabtankii doonta waxaa la sheegay in lala aha xalay ma la helay kabtankii doonta waa la helay haa waa la helay iyo labadii soomaalida ahayd labadii soomaalida ahayd nin ka mida waa maqan yahay sad- saddex nin oo maqan baa nin soomaaliya
kaasina wuxuu ahaa yuusuf muuse jaamac oo ka mid ah ganacsato doon digtay ay u rarayd falastiin axmed iimaan ayuuna u warramayay
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa shan ruux oo xoolo dhaqato ah ku dilay meel toddobaatan iyo shan kilomitir u jirta magaalada kismaayo arrintan waxay ka dambeysay kadib isku dhacyo u dhexeeya dadka deegaanka oo xoolo dhaqataa iyo maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo ka dhashay qaadista xoolo al-shabaab ay dadka weydiisteen in ay bixiyaan dadka xoolo dhaqatada ah oo taageero ka helaya maamulka jubbaland iyo amisom ayaa dhowr jeer oo sii horreysay iska caabiyey maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo weerar ku soo qaaday iftiin xasan baasto oo ka mid a xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya oo ka mid a mas-uuliyiinta iyo saraakiisha tegay goobta la sheegay in al-shabaab dadkan rayidka ay ku dileen ayaa u waramay wariyaha v o eda ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed
walaal meesha dadku ka dhacay magaaladu waxay u jirtaa toddobaatan iyo sideed kilomitr adigu aan iska sideetan kilomitr Ee, shalay saacaddu markay ahayd ee, shantii galabnimo ayaa qoys degan ayay soo weeraray nimankii nabadiidka ahaa khawaariijta ahaa adigu qoyskii waxay ugu yimaadeen laba oday oo guriga joogto waayeela iyo ilmo yaryar oo geela la jiro saddex cunuga uu ugu weyn yahay laba iyo toban jir sagaal jir iyo mid sideed jir ah iyo laba waayeel ay meeshii ku dileen geelina waa ay ka qaadeen adigu geela markii dambe waa ciidamadii maamulka jubbaland ayaa ka- ka daba tegay oo dib usoo riday kuwee waaye kuwa aad sheegtay inay soo weerareen reerka xoolodhaqatada ah walaalo waa ururka al-shabaab waa ururkii ururkii nabadiidka ahaa waa.
meesha ay dhacdadu ka dhacday waa xaggee magaceed filow baa la yidhahda walaal gacli filow baa la yidhahda reerka ay soo weerareen al-shabaab ma reer hubaysan bay ahaayeen oo weerarka sidoo u dhacay haddii aad faahfaahiso iftiid walaal weerarka reer hubaysan maa dadku waa dadkii reer miiga way xasuuqayaan qoys bay si gaara u bartilmaameedsanayaan qoys soomaaliyeed oo dadka deegaanka de- deganaya si ba- gaara u bartilmaameedsanayaan oy doonayaan iyaga iyo xoolahoodaba inay laayaan oy macnaha u xalaalaysteen marka dhibaatada ugu weyn oo jirta waa halkaa hadda tacsiyadii meeshii aaskii aan joognaa caruurtii aan aasi haynaa haddaan kula hadlaya ma garat marka eh, dhacdadan hadda ka dhacday duleedka kismaayo ma waxay daba socotaa dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay nawaaxiga kismaayo ee u dhexeeyey dadka xoolo dhaqatada iyo kooxda al-shabaab walaal haa dagadhacdaasay daba socota dagaalku waa dagaalkii isaga ahaa marka arrintu halkaasay marahaysaa iftiin soo lisma dhihi karo in dadka rayidka ah ay al-shabaab sii laayaan idinka ayaa qayb ka qaadanaya maadaama dadkii xoolo dhaqatada ah aad sii hubeynaysaan oo aad al-shabaab ka horgeynaysaan maya lama dhigi karo annaga dadka mas-uuliyad baa naga saaran inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda waayo dowladoodii baan nahay maamulkoodii baan nahay dadkii ilaalin lahaa xuquuqdoodii naftoodii iyo maalkooda ayaan nahay annagu shacabku ma hubayne shacabku ilaalan ka nahay haddii aad ilaalinaysaan maxaad intaad hub u dhiibtaan dad rayida oo xoolo dhaqata aad shabaab uga horgeynaysaan maad idinka ciidamadiina ku ilaalisaan yaa caddayn kara hadde in annaga inaan hubu dhibin maadaa caddayn kara annagu inaan ilaalin annaga ku sheegna dowladoodii baa nahay amisom aa meesha degan oo u dhow oo meel tulaleyra cabdilla biro la degan ilaaladu halkaas iyo maamulkii nidaamkii waay waxay diidan yihiin ha laakiin afhayeen idiin hadlay maamulkiina wuxuu sheegay in dadkii deegaanka ay hubeynayaan oo ay ka horgeynayaan al-shabaab walaal afhayeenku maamulka dadka xoolaaleyda ah haddii ay dhibaysan yihiin oo dadkii la dhacayo oo hadda waxa dhacay aan kuu sheegaya maxay tahay carruurtoodii baa lalahay in isilaali la yidhaahdo isdifaaca la yidhaahdo waa dantaa nagu khasbays inaan ilaalino iyagana hubayno dadka ka difacada u ka difacno dantaa khasbas
hadda waa sidee xaaladda ma jiraan wax dagaal ah oo maanta ka dhacay aagaas oo udhexeeya dadka xoolo dhaqatada iyo shabaabka dagaal hadda saacadda aan kula hadlayo xabad ma socota laakiin cid waa shabaabkuna meeshuu aagagu waa soo bixi ciidamada amnigana si toosa ayaa aagaas gacanta ugu qabteen oo ilaalada iyo hawshooda ay ugu fulin hayaan waa gartay maxaa kale oo khasaaro ah oo aad nooga sheegi kartaa oo ka dhashay isku dhacyada maalmahan dhacayay de kolley nimanka nabadiidka ah waxa waaye jawaabtooda way heleen jawaabtooda way heleen meesha meydkooda waa dansan yahay baabuuro badanna waa laga gubay laakiin kolleyba hadda hadda saacaddan kula hadlay hadda xabad socoto ma leh waa gartay idinka dhinaciina maxaa idin soo gaaray annagu saddex qof aa naga dhaawacanta keliya waayahay amisom qayb ma ka tahay isku dhacyadan oo garab ma ka helaysaan ha amisom ha ha ha howlgalka amisom aa kamid oo socota
kaasi waxa uu ahaa iftiin xasan baasto oo isagu ah mudane ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya oo kasoo galay dhinaca jubbaland oo u waramayay waryaheena qadar maxamuud xareed
waxaa weli socda kulan ay leeyihiin hogaamiyaasha madasha qaranka oo maalmihii lasoo dhaafay ku shirayay magaalada muqdisho qodobada ugu waaweyn ee laysku mari la-yaana waxaa la sheegay inay ku jiraan maareynta kuraas ka mid a baarlamanka ah ee la badhaamiyey in doorashadoodu ay ku dhacday qaab aan sharciga doorashada waafaqsanayn balse dhinaca kale waxaa la dhammaystiray doorashada aqalka hoose warbixin aynu ku eegayno arrintaasina diradda aan ku saarayno ayaa waxaa noo soo diray waryaheena v o a xasan kaafi qoyste xildhibaanada cusub ee aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya ayaa doorashadoodu waxa ay maraysaa heer gebagaba ah waxaana marka laga reebo xubno kooban oo aan weli tartanka doorashadooda la qaban ay intooda badani yihiin kuwa guulaystay oo qaatay kaarkii xildhibaannimadooda xubnaha baarlamanka cusub oo ka kooban laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xubnood ayaa boqolkiiba afartan ilaa konton inta u dhaxaysa ay yihiin kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda waxaana dhaarintooda kadib howlaha horyaalla ay yihiin mudanayaasha cusub sidii ay u soo dooran lahaayeen guddoonka baarlamanka iyo madaxweynihii dalka hogaamin lahaa afarta sano ee soo socota haddaba maxay yihiin tallaabooyinka la gudboon mudanayaasha cusub ee wax dooranaya xildhibaan shariif maxamed cabdalla waxa uu ka mid yahay xildhibaanadii hore ee baarlamanka ee nasiibka u yeeshay inuu mar kale ku soo noqdo kursiga baarlamanka waxaana uu v o a uga waramay guuxa xilligan ka dhex jira xildhibaanada cusub ee baarlamanka ee ku wajahan qaabka ay u dooranayaan guddoomiyaha cusub ee baarlamanka iyo madaxweynaha xildhibaanadu dabcan waxay ugu dow yihiin kuwii hore haba koobanaatee dad banaatee doorashay soo mareen oo weliba sidii la filahay aada iyo aad uga adag hawsha hor taalla waxay noqonaysaa ajandaha la xiriira doorashada guddoonka iyo madaxweynaha la dooranhayo hawshaas baa hadda tan la galhaya ah marka kriteria dabcan waxa weeyaan sida habboon waxaa aqoonta iyo waayo aragnimada iyo dadnimada iyo kartida iyo wadaniyadda iyo maxaan ku idhaahdaa in qofku uu yahay qof ummadda soomaaliyeed meel kasta isaga timid si siman u hogaamin kara xildhibaanada baarlamanka cusub ayaa ka hor inta aanay gudagelin doorashada hoggaanka sare ee dalka waxa ay siyaasiyiinta qaar ku talinayaan in marka hore ay helaan fursado iyo tababaro kooban oo ku aadan muhiimadda xilka lagu aaminay iyo hadafka siyaasadeed ee ay ku dooranayaan madaxda xilligan qabanaysa hoggaanka dalka sida uu qeexayo doctor maxamuud maxamed culusow oo ka mid ah siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada muqdisho runtii waxaan qabaa xildhibaanada cusub oo lasoo doortay waxaan isleeyahay waxay u baahan yihiin inay fahmaan mas-uuliyadda saaran waxaan isleeyahay waajibaadka ugu horeeya waxa weeye in la siiyo tababar xilka iyo mas-uuliyadda baarlamaan ujeedada loogu talagalay hadafka siyaasiga oo ama sharciyadeed ama mataqaanaa maamul oo la rabo inay dhowraan inay fuliyaan iyo kaalinta ay uga jiraan dowladda baarlamaan ahaan marka la yidhaahdo dhinaca kale bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa codkooda ku biiriyey siyaabaha loo baahan yahay in xildhibaanada baarlamanka ay ku soo xushaan mas-uuliyiintii hogaamin lahayd qaranka kaasoo ay tilmaameen inuu noqdo mid dalka iyo dadkaba samata bixin kara sida uu sheegayo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha labadaba waxaa la rabaa in ay doortaan dadka ugu fiican oo soomaaliya samata bixin kara ayaa la rabaa inay soo doortaan soomaaliya waa wadan aad iyo aada dhibaatooyin badan ay uga jiraan abaaraha ka jira waxaa ka jira colaada ka jirta waxaa ka jirta shaqa la-aan nafaqa darro ayaa jirta marka dadka dhibaatadaasi ay haydo dad samata bixin kara inay soo doortaan oo muxuu ah aan ku mashquulaynin inay banaanka u dhoofaan iyo inay lacag uruursadaan iyo inay muxuu ah mataqaanaa nabadgelya darrada iyo dhibaatada wadanka ay ku fiirsadaan dad badan oo arrimaha siyaasadda soomaaliya falanqeeya ayaa ku kala qaybsan nidaamka lagu dooranayo hoggaanka dalka waxaana ay u qaybsan yihiin kuwo doonaya isbeddel cusub inuu dalku galo iyo kuwo danaynaya in madaxdii hore ay dib u soo laabtaan si ay u dhammaystiraan howlihii qabyada ee ay soo wadeen afartii sane ee ugu dambaysay haddaba maxay shacabka soomaaliyeed uga dhigan tahay in wakhtigan hoggaan cusub la doorto waa kan mar kale cabdulaahi maxamed shirwac wallaahi waxay uga dhigan tahay rajo cusub bay noqonaysaa hadda dadku rajadooda aad bay u hoosaydaa aad bay u liidataa waxa weeyaan waxay sugayaan marka doorashadan inay isbeddel keento isbeddelkaa haddii la waayo oo dadkii hore ay soo noqdaan rajadu siday noqonayda anugu ma garanayo waayo dhibaatooyin fara badan oo wax ka qabasho u baahan ayaa jira oo dadkii hore ay wax ka qaban waayeen marka mar kastaba dadka waxa u muuqda waxa la qaban waaye ee dhibaatada ku ah ayaa u muuqda aragtida cabdulaahi maxamed shirwac ee ku aadan in hoggaan cusub loo baahan yahay waxaa mid ka duwan qaba doctor maxamed maxamuud culusow oo carabka ku dhuftay in madaxdii horena la qiimeeyo waxqabadkooda kuwa cusub ee iminka xilka madaxtinimada dalka u hanqaltaagayana miisaan la saaro looguna kala hiiliyo qaabka ay u kala mudan yihiin doorashadu waxaa loo sameeyey ama loo qabtaa qasdi weyna loo qabtaa waxa weeye madaxdaasu in la qiimeeyo waxqabadkooda sida ay dalka usoo hogaamiyeen wixii ay kusoo kordhiyeen ama wixii ay ka qabteen baahidii dalka jirtay qofkii doonaya in mar ka badan la doorto inuu la yimaado waxqabad dadku ay raalli ka noqdaan waxa keliya oo lagu dooran karaa waxa weeye inay fursadii la siiyey ay si wanaagsan oo tusaale u noqon karaya cid kasta inay noqoto qofka hadda cusubna in muxuu ahay lagu reebo oo wax loogu diido waa cusub yahay keliya maaha waayo kan joogaba markii hore waa cusbahay cid walba waa cusbaanaysaa waxaa keliyahoo farqigu uu noqon doonaa waxa weeye ciddii xilka fursad loo siiyey inay qabato ee fulin weysay waajibaadkii laga rabay waxaa waajibku yahay wanaagu yahay siyaasaddu ay ku jirtaa in la bedelo oo qof cusub xilkaasi loo dhiibo xildhibaan shariif maxamed cabdalla ayaa sheegay inay jiraan howlo badan oo uu ka gaabiyey baarlamanka sagaalaad ee iminka wakhtigiisu sii dhammaanayo waxaana uu xusay in baarlamanka cusub laga doonayo inuu wax badan ka qabto waxyaabaha dhammaystirka u baahan oo uu ka mid yahay turxaan bixinta dastuurka qabyo qoraalka wallaahi horta waxay ahayd marka in hadda uu dhammaystiran yahay dastuurkii inuu dhammaystiran yahay bay ahayd oo hadde dowladnimadu ku tiirsanayd kaa waa laga gaabiyey wakhti lagu dhammayn karana waa uu jiray laakiin maamulada oo aan afkaartooda kala duwanayd iyo kala jiidjiisas jiidasho siyaasadeed iyo dastuurka oo la rabo in loo soo leexiyo qof qof kasta dantiisii inuu usoo leexiyo uu rabo iyo waxyaalahaas baa jiray horta kaas kaas waa ka mid baarlamaanadii hore ee soomaaliya soo maray ayaa lagu bartay in waxqabadkooda iyo howlihii ay bulshada u hayeen ay ragaadiyaan mooshin soo noqnoqda kuwaasoo dib u dhac u keena horumarka la higsanayay haddaba sidee baarlamanka cusub uu arrimahaasi uga baaqsan karaa cabdulaahi maxamed shirwac ayaa falanqaynaya baarlamaankan waxaa la rabaa tira ahaan xoogaa waa ka gaamuuray kii hore waa ka da'weenya waa kii tobnaad marka inuu xoogaa waayeelnimaa la yimaado oo isagu shaqadiisa ku koobnaado shaqada wasaaradaha iyo xukuumadda kala dhexaydana uu kormeerka uu ku leeyahay inuu inuu kormeero ayaa loo baahan yahay laakiin hadday sidii hore isugu milmaan dee mooshin iyo buuq iyo qaylo iyo firimbi baar- baarlamaanka dhexdiisa ka yeeraya sidii traafikadii oo kaleeto yacni lama weynayo waxaa kaliyo lagu kala joogi karaa waxaa waaye qolo walba hayba mas-uuliyaddeeda iyo sharciyadeeda inay ku ekaato baarlamanka tobnaad ee soomaaliya ayaa looga fadhiyaa afarta sano ee soo socota inay waxqabad dhab ah la yimaadaan xiriir wanaagsan iyo wada shaqaynna la yeeshaan hay-adaha kale ee dowladda taasoo dhabaha u xaaraysa in sanada labada kun iyo labaatanka ay dalka ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana xaggii muusiga ballan ku nasanoo beled iyo baadiyo waxaa heestaas ku luqeynaysaa maryan mursal
beled cibaadee bulshada dhammaantee kiin ka soo baxsadee iigu beer nugul waaye beled cibaadee bulshada dhammaantee kiin ka soo baxsadee iigu beer nugul waaye barashadiisa fogay ku taalle way ibaanaysaa barashadiisa fogay ku taalle way ibaanaysaa waa bartilmaameedkii jacaylke iyo bakoolhiiso birqaaye baxsana baxsana alla wiil ku baxsana baxsana baxsana alla wiil ku baxsana bushi cibaasiyo balaayo maarke boqolka doonihii waaye boqorkii barbaarte bushi cibaasiyo balaayo maarke boqolka doonihii waaye boqorkii barbaarte waan u gogay anay bilicdiisu ii bishaara tahe waan u gogay anay bilicdiisu ii bishaara tahe waa bartilmaameedkii jacaylke iyo bako isoo firqaaye baxsana baxsana alla wiil ku baxsana baxsana baxsana alla wiil ku baxsana beer minay baxdo waa bishaare loo baraan burtuntaaye barbaxna kuu noqon
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington qaybihii ka harsanaa idaacaddeena ayaan gudageli doonaa waxaan kusoo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha iyo warbixin ku saabsan qaxootigii ku sugnaa xeryaha dhadhaab iyo dabcan warbixinno kale marka horese kusoo dhowaada qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa mas-uuliyiinta dalka jarmalka ayaa weli raadinaya qofkii mas-uulka ka ahaa baabuur xamuula oo la dardarsiiyey dad meel isugu yimid maalin kadib markii ay sii daayeen qof lagu tuhunsanaa inuu mas-uul ka ahaa weerarkaasi oo labiyo toban qof lagu dilay booliiska magaalada berliin ayaa sheegay inay heleen in ka badan shan boqol oo xog oo ay soo direen dad soo wacay tilefoono tan iyo markii weerarkan uu dhacay habeenkii isniinta kooxda daacishna waxay sheegatay in weerarka lagu fuliyey baaqeeda ah in dadka ay bartilmaameedsadaan muwaadiniinta dalalka ka qaybgalaya ololaha isbahaysiga maraykanku uu hogaaminayo ee kooxda daacish ka dhanka ah
koox u dooda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota colaadda suuriya ayaa waxay sheegtay in daadgureyntii ugu dambeysay ee la rabay in dadka iyo xoogga mucaaradka looga saaro bariga magaalada xalab la carqaladeeyey hakadkaasi ayaa labada dhinac ah ee ay colaadu u dhexayso dowladda suuriya iyo mucaaradka midba midka kale uu ku riixayaa kooxda xuquuqda aadanaha ee arrimaha suuriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa waxay sheegtay in basaskii qaadi lahaa dadka rayadka ah ay diyaar u ahaayeen inay bilaabaan samata bixintooda
ruushka ayaa maanta oo arbaco ah waxa uu sheegay inay deg deg tahay in la bixiyo faahfaahin ku saabsan ninkii toogtay safiirkoodii turkiga xilligan nin booliis oo aan xilligaasi shaqo ku jiran ayaa toogasho ku dilay ambasador andre carlof isniintii magaalada ankara qof goobjooga ayaa v o eda u sheegay in ninka wax toogta uu ku qaylinayay ha iloobin alepo ha iloobin syria inta aanu dhulkeenna ammaanka ahayn adinkuna ma noqonaysaan ammaan wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mafluud kafusoglo ayaa u sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo uu telefoon kula hadlay inuu tuhmayo in ninka wax dilay oo xiriir la leeyahay wadaadka fataxullaah guulan oo ku nool dalkan maraykanka ugu yaraan kow iyo soddon qof ayaa ku geeriyootay toddobaatan kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii ay qaraxyo ka kaceen suuq lagu iibiyo baaruudda bulaarka oo ku yaala dalkaasi mexico suuqa san pablito ee magaalada tultebak oo soddon kilomitra dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda mexico city ayaa markii ay qaraxyadu ka dhacayeen waxaa ka dukaamaysanayay dad aada u fara badan oo rabayay in ay gataan buloryo ay markaas ugu dabaaldegaan xafladaha ciidda krismaska
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dowladda kenya waxay sheegtay inay dib u siinayso jinsiyaddii muwaadinimada dadka asalkoodu yahay soomaalida oo muddana kusoo dhex noolaa xeryaha qaxootiga kuwaasi oo isku diiwaan geliyey qaxooti ahaan wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa waxa uu maanta booqday xarunta howshaasi ay ka socoto warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada gaarisa ku dhowaad afartan kun oo kenyaan ahaa isku diiwaangeliyay in ay qaxooti ku yihiin dalkani kenya ayaa dowladdu waxay ku sheegtay in ay dib u heli doonaan jinsiyadoodii kenyaannimo tani ayaa waxay mas-uuliyiinta gobolkani in badan waxay u soo dagaalameen mudaaharaade iyo weliba bannaanbaxyo kala duwan ay usoo sameeyeen arday fara badan oo qaarkood jaamacado dhiganhayo qaarkoodna ka soo baxay dheer ayaa feelal dhaadheer ku jiro waxayna doonayaan in laga saara xogta qaxootinimada dibna ay u helaan xogtoodii kenyaannimada cabdikariim yuusuf shariif allawalaal maadaama maaragtay dowladda ay magacaawtay inay maaragtay fara dadka ka bixinayso dadkana ujeedo waleenkan socda ilaa xagga joogo waa dad raf waa ku jira waxaa geliyey maadaama maaratay oo meesha dadka rafaad geliso ani horta waxaan ahay arday oo maaratay jaamacad u socday markan anuu maaratay brimary ku jira aa galay waxaan lahay maaratay ama ka heshaa maarata akhris wanaagsan ka heshaa meelaas kore maaratay waana waxaa weeye inaad maaratay majibtana ka soo baxaysana ma ogeyn markaa halida naftigeedana jaamacadda waa soo bogay balse laakiin waxaa meel lamar lahay kimaana daraadada meel lamar lahay mar walba maxaa caqabada ku qabsaday kadib jaamacadda waxaa ii qabsa horta shaqa la'aan iga xirtay baashan meel walbo aan marna waa la isweydinaa buunda walba martana waa la tawlatixara waxay u tahay fursad weyn u tahay maarata khaali xabsi ma mutaysatay waa mutaystay koo iyo labana ma ahan balse waxaa weye waxay igu sababtay maaragtay kibaan la-aan sharci la-aan daraaddeed ay igu sababtay maaragtay waalidiin fara badan ayaa halkaasi dhoobnaa waxayna intooda badan ahaayeen kuwa soo weheliya caruurtooda farxadna ayaa ka muuqatay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله magacayga waa sheekh bashiir aadan Een, carruurtayda ayaa muxuu ahaa yaa si ah, khaflada ku galeen muxuu ahaa qaxootiyada annagoo degan muxuu ahaa distri faafi oo qaxootiga na soo kordegay ayay carruurta si aan ogeyn ayay ku galeen marka kabaanana way waayeen waxaa naloo sheegay in muxuu ahaa waalidiinta waa naloo yeeray waxaa la yidhi maaragta waxaa la rabaa inay carruurta aad keentaan farihii ayaa lidinka soo bixinayaa baana leeyahay rajadiina ka waran marka والله رجدنا markii caruurtiina kabaandha heli leh maarta waan moraalkeena uu aad buu u fiican yahay marka dawladda waxaan ka codsanaynaa si naxariis leh inay muxuu ahaa caruurteenna een, waxaa ku jira wiil een, muxuu ahaa aan dhalay hadda jaamacadda soo dhammaynayo ilaa hadda aanan kabaandha aanan haysanin ilaa siddeed jeer buu kabaandha doontay siddeedda jeer baa qaxooti baa tabaan la soo yidhi sababta u horreysay qaxootinimada gelisa maxay ahayd sababta u horreysay waddanka meesha aan deganin baa qaxooti dowladda kenya ay soo dejisay xoolaheennana way naga dhammaadeen marka qaxootiga sidaasaan ku galnay baahiyaa noo geysay halkii aan deganin geedaheenna iyo dhirteenna dhanna qaxooti ayaa dhammaystay annagana inaan indhaha ka fiirino way noqon waysay raashinka sidaasaan inaan qaadanno ku galnay badanka carruurta inta badan ku biiray xeryaha qaxootigana dhaab dhankeeda kale waxaa jira kuwo kaloo qaxooti ah oo qaatay jinsiyadda qaxo- jinsiyadda kenyaanimada tanina waa mid dowladdu iyaduna ay gacanta ku hayso oo ay doonayso kuwa qaxootiga ah in ay qaxootinimadooda ku reebto dadkan qaxootiga ee nala degan daruuf baa u geys kenyaati waxay iskaga dhigayaan dhibaatooyinka ka haysta dowladda kenya ka haysta iskaga dhigayaan To waxaan ka codsanayaa dowladda kenya inay dadkan nagu soo dagaagay sharci ha la siiyo oo faraha ayaga naftirkooda ha laga bixiyo sida ay rabaan inay isku kaya ekeysiyaan hana naga mid ha noqdaan guntii iyo gunaanadkii kenyaanka gobolkani ka soo jeedo abaaro badan ku soo dhufteen ayaa qaarkood waxay maciinsadeen inay xeryaha qaxootiga dhaab iska dhiibaan tanina waa midda inta badan keenayso in ay noqoto dadka kenyaanka ah mid mar walba dhibaatooyin dhanka jinsiyadda ah ay ka soo food saarto dowladda dhexe maxamed faarax shire v o a gaarisa
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo hawayska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a awaysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mawjado dadka tahriibka oo dunida meelo badan sii gelaya gaar ahaan qaaradda yurub oo ay ku jiraan dad badan oo soomaaliya oo da'yara oo waddanka mustaqbalkiisa wax badan ka qaadan lahaa balse haatan sii dabargo'aya ma yahay tahriibku xal ay shaqooyin ku raadsan karaan halkii dad kale ay aaminsan yihiin inay dalkooda ku kalsoonaadaan oo waxa ay barteen ay uga faa'iideeyaan waddanka dhib iyo dheefna ay dalkooda aaminaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya cabdulaahi xaaji xasan oo cabdulaahi bushkin loo yaqaano iyo caashe axmed cabdalla oo labaduba ah siyaasiyiin dhibaatada tahriibka u leeyahay iyadoo aad uga soo horjeeda dadku inaanay tahriibin ayaa caasho waxay ku bilowday sidaatan bismillaahi raxmaani raxiim yaasiin waa mahadsan tahay Een, anigu run ahaantii aad iyo aad baan uga soo horjeeday tahriibta xitaa waktigii ay bilaabatay xitaa kuwo kale oo maaragtay een, afrikaanka ah markay tahriibayeen waxna waan ka qoray dhowr jeer waana ka hadlay wax badan laakiin tan soomaalida aniga i khusayso oo aad iyo aad runtii caloolxumo waa waxa weeyaan een, dhallinyaradii da-yartii soomaaliyeed ee waxbaratay markay wadankii shaqo ka waayeen ayay waxa weeyaan ay waxay badaha iswada dhigeen ay wada tahriibeen nin la yidhaahdo magafe iyo hooyadood iyo aabbahood ayaa dembigaana iska leh sababtoo ah hooyadii ayaa gurigoodii u gadaysa xoogaagay haystayna caruurta ku masruufi lahayd wiilkiibay ku tahriibinaysaa kabacdina magefaa halkeer u fadhiisanaya wiilkii wuxuu ka dhexeeyaa life and death hadduu xitaa magefe dhaafo uu magefe dhaafo waxaanu dhaafayn badda uu maxaa la yidhaahdo intaasoo maxaa la yidhaahdo mayl ah oo uu huuriya rabo inuu kaga gudbo marka waxa weeye hooyada guriga gadaysa ama aabbaha guriga gadaya wiilka tahriibinaya labiyo tobanka sano iyo afarta sano jaamacadda lix iyo toban sano soo dhameeyey oo mustaqbalkii soomaaliyada qofka tahriibinaya oo gurigii u gadaya waa criminal cabdulaahi bushkin yaasiin maamaada soomaalida waxay ahayd haad habeen kacay wixii kiciyaa jiro dadka waxay u tahriibayaan waxay arkeen in ayna nolol meeshii ka muuqan marka qasab bay ku taha dadku inay tahriibaan waa tahriibayaan maxaa yeelay dadka waxay ku qancaan oo ku joogaan waa inay helaan hadal raadiya laga yiri iyo hees la qaaday iyo dadku waa ogyihiin khatarta jirto waa ogyihiin idaacaday ka dhegaysanayaan tvgay ka arkayaan waa dad wada aqoon-yahane dadku waxaan leeyahay aniga sida hadda ay tahay barnaamijku u socdo kuma joogayaan qasab bay ku tahay noloshiisa aasaasiga ahaa oo nabadgelyada ay u horeyso waa inay helaan waa inay helaan maaragtay qorsho cad oo loo sameeyo oo dadkii ay maaragtay ku joogi karaan dadkii waxay ku joogi lahay waa in la helaa marka ugu horeysa anigu waxaan odhan lahaa ajande qarsoon baa jira oo lagu taarget garaynayo da'yarta soomaaliyeed sidii dalka soomaaliyeed da'yarta looga dhammayn lahaa qorshahaasna waxa weeye qorsho la soo degay oo la fududeeyey oo dad badani ay ka qayb qaadanayaan waxay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa dagaalka aan aan aan aan joogsiga lahayne shan iyo labaatanka sano soomaaliya ka socdo da'yartii soomaaliyeed laysu adeegsanayo oo dhinacna wadaadadu wadaan dhinacna kuwa dowladaha sheeganaya ay wadaan halkaas labada dhinacba marka islaysku daro imisaa dhimatay weeye tii markay dadkii ku dhammaan waayeen waxaa la fududeeyey qorshaa la soo degay niman tahriibayaalah oo dadka tahriibiyabaa la maalgeliyey oo dhallinyarada u gacan haatinaya kuwaas weeye kuwa dalka ka saaraya dadka manay helin dowlad wax fahansan oo maxaa la yidhaahdo dowladii iyadaaba de part of the problemkii ka ah dhibaatadii ka mid ah marka waxa lagu joojin karo su-aasha lagu joojin karo waxa weeye waalidka oo caruurta lacagta ay ku dirayaan ku maalgeliya iyaga ku maalgeliya iyo dowlad cadaalad u samaysa oo shaqo in loo abuuro lacagta lagu siinayo askarta la siinayo oo maxaa la yidhaahdo laysugu dhiibayo xabadaha la leeyahay qoladaa ha lasoo cidhibtiro qoladaa lasoo cidhibtiro haddii dhallinyarada shaqo loo abuuro oo la waayo qof kasta noloshiisa la kafaalo qaado oo qof walba small maaragtay business loo sameeyo oo loon yarsi la siiyo way joogsanayaan marka waxaweeye balantiska iyo dowladda soomaaliyaba waa countable weeye dadkan soomaalida ah ee maskaxdii ah oo caqligii ah oo ummaddu dadkii mustaqbalka higsanaysay ah haddii xitaa dowladihii iyo maamuladii iyo dadkii ay wax u qaban waayeen miyaysan kuu muuqan sida caasha sheegayso inay waddankooda aaminaan oo ay ku samraan oo ay xataa beerka iyo caloosha inta xirtaan ay dalkooda joogaan intii ay nolosha iyo waxaan hadda la garaacaya iyo sida eygii loola dhaqmo nololxumada ay la kulmayaan miyaadan dareemayn yaasiin runta waxa weeye dadku qofku wuxuu bartay waa inuu wax ku helaa waa inuu ku kalsooyo inuu wax ku helayo ama jaamacad ha ka baxo ama dugsi sare ha ka baxo ama aqoon kale ha lahaado qofku mar hadduu wuxuu bartay uuna wax ku helaynin oo markuu jaamacaddii dhammeeyo ama dugsiga sare dhammeeyo uu derbi fadhiisanayo qasab bay ku tahay inuu socdo lama biciidsan karaan oran karaa aniga marka waa arrin muuqato ma iman kartaa wax barnaamij ah oo hay-adaha waxbarashada iyo dadka siyaasiyiinta adinkoo kalea iyo aada door ku yeelan kartaan oo dhinaca wacyigelinta ha aad iyo aad waxaanu ku yeelan karnaa wax badan baan ku yeelan karnaa xagga wacyigelinta haddii loo furo dhallinyarada lacag small business loans lacag yaroo la amaahiyo oo maxaa la yidhaahdo ama farsamooyinka gacanta kuwaan waxba garanayn loo sameeyo waxa weeyaan kuwaa tahriibayoo kale waxna waa tahriibeen waxna way diyaarsan yihiin inay tahriibaan in shaqo loo abuuro kow in maxaa la dhiirigelin la siiyo in wacyigelin badan la siiyo kuwaasi waxay ahaayeen cabdulaahi xaaji xasan oo cabdulaahi bushkin loo yaqaano iyo caashe axmed cabdalla oo labaduba ah siyaasiyiin doodii gaabnayd inta aynoo joogto intaynu hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelya
xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise warreere aanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o da dhegaystayaal toddobaadkii hore sidaan idiin sheegay waxaa jira tilmaamo saddex ah oo gabayga geeraarka jiiftada iyo dhammaan wixii maanse ku abtirsadaaba ay wadaagaan aanna u hormariyey qaafiyadda oo ah hal abuurku kolba xarafkii uu tuxda ku bilaabo inuu ku idleeyo isaga oo deelqaafka ka ilaalinaya taasi tilmaanta koowaad ayay ahayd tilmaanta labaad ee qaybaha maansada ka dhexaysa waa miisaanka oo isna la'aantiis meerisku noqonayo ku ay dhegtu diiddo taasoo dhacda marka inta laga rabay uu ka dheeraado amaba uu ka gaabto iskeedana wuxuu meeris waliba u qaybsamaa alanno ama haddii si kale loo yidhaahdo shaqallo dhaadheer iyo kuwa gaagaaban oo meelo cayiiban ka gala sidaa daraaddeed meeriska aan miisaankiisu sidaas u habaysnayn ee aan isku sargo'nayn looma dulqaato waa jaban yahay ayay odhan jireen isaga oo kale ninkii inta tiriya dadka la hor yimaadana way ku maadaysan jireen waxay ku xamin jireen hebel waa sheekeeyaaye wixiisu gabay iyo geeraar toona ma aha maansana cad kuma laha guud ahaan iyada oo sidaasa ayaa haddana maansayahanadu miisaanka kala ilaalin og yihiin kolkolna gabay sida kale u wanaagsan oo nin caanay mariyey ayaa laga dhex helaa mid ama laba meelisoo jaban hase ahaatee gabyaaga dhabta ah ee isaga iyo maansada ay hibadu isu keentay taasi dhib kuma aha mararka qaarkoodna gabayada raggii hore waxaa lagu dhex arkaa meelisye muujinaya farsaxanimada iyaga oo aan ku dhibtoon ay miisaanka jabantixahooda uga ilaalin jireen aan haddaba doodaydaas markhaati uga dhigto meedisi aan ku arkay tixo ay kala lahaayeen maansayahano soomaaliyeed oo loo aqoonsan yahay inay ka mid ahaayeen qarnigii labaatanaad kuwii ugu magaca dheeraa gabyaaga hore waa maxamed cumar dage oo jeer tix uu tiriyey si qurxoon ugu tilmaamay dagaal dhex maray qoladii uu ahaa iyo qolo kale oo inta ku soo duushay geel badan ka moora duugtay waxay ahayd goor reeraha intuu roob wanaagsani u da'ay ay naq iyo nabadba ku naaloonayeen dabadeedna siduu hiddaha soomaalidu ahaa ina cumar dage oo reeraha la dhacay gabyaagooda ahaa ayaa tixdaas ku faahfaahiyey geelii laga qaaday tiradiisii badnayd iyo tayadiisii wacnayd iyo ugu dambaystii nimankii gacanta kaga dhigay siday uga soo dhacsadeen welibana ay ragdoor miiran uga makaleen wuxuu yidhi in dhoweydba gabay layga waa maxamed gaasoowe waayadan bawaataan gurnaasida galoofeede guganda ay raggii lagu galladay gababaxdii roobka iyadoo gargoor meelle iyo gubadka loo ooday ayadoo guryaha faafaneed gaxar ka daaqaysa ayadoo galduur loo raray iyo geeda meel badan leh gurmoo foolan geydhoo dhasho iyo gaamur sidigteeda kuman goriyey kuman goojiyey iyo kuman galoofoobay iyo kuman gadaal rimay markii jeelka laga gooyey iyo kuman gurboodkii hariyo duq iyo gaadiida garbadheerta loolaysa iyo aaranka isgooyey iyo goraylamoodyow duqii guga irmaaneeyey iyo gurungulshaagii kiciyo gaarkii daba joogay intaasoo galshada ceelka iyo gaafka midhanaysa oo garangartii buuxayood go' iyo shaal moodo sow guuta niman soo waceen gaarka kama meerin gabaygu intaa waa ka dheeryahay wadase marin maayo maxaa wacay ujeeddadayda ayaa ku kooban meeris qura oo laga garan karo maansayahanadii waaweynaa siday ugu fududayd in tixahooda ay jabnaanta uga ba'aan waa meeriska ah iyadoo galduur loo rariyo geedo meel badan leh oo sidii kale oo loo yidhaahdaa ay gaf noqon lahayd bal eeg halka uu kala geliyey ereyga geedo oo magaca iyo badan oo uu ku tilmaamay haddii aanu sidaas yeeleen oo ereyga meel aanu labadooda u dhaxaysiiyeen wuxuu odhan lahaa ayadoo galduur loo rariyo geedo badan meel leh markaasoo lagu maadsan lahaa hal abuurada magaca lehna uu kaga bixi lahaa meeliskaas ina cumar dage waxay isagana isku dhisma yihiin mid uu lahaa maxamed aadan caws oo yowle loo yiqiin waana midka ugu horreeya saddex milgada ay midnimadu leedahay uu dadka ku dareensiinayay wuxuu yidhi ninkii madi ahaadaaba waa maxamedow quuse ma magoolo geed keliyahoo milic ku yaalaaye inkastoo mayayqooyo waa muruxsanaadaaye runtii haddii ereyga maxamedow halka uu dhigay aanu yowla dhigeen oo tusaale ahaan uu odhan lahaa maxamedow ninkii madi ahaadaaba waa quuse iyo wax lamid a waa hubaal in samatar baxnaan aanu ku dareen maanseyahanadii uu soo gaaray kuwii uu ugu jeclaa meeliska saddexaad oo labadii horeba ka xeel dheer waxaa lahaa darwiishkii ismaaciil bire la odhan jiray soomaalida miyiga ku soo barbaartay siday og tahay kurayadu kolkay xoolaha wax ka soo arooriyaan dabadeedna inta la shubo la fuliyo ma jecla inay la fulaan waxay jecel yihiin tuulada ceelku ku agyaal inay sii joogaan si dukaamada iyo waxa yaal ay u fiirfiirsadaan markaasna kurayga sidaas caadaysta waxaa loo saadiyaa dawdar xoolo mubadar ah inuu ku dambayn doono beri baa haddaba waxaa geel meel ku wada haystay ismaaciil iyo rag kale oo ay xigaal ahaayeen kura yaroo saleebaan lagu magacaabo ayaa kolba geela ka baxsada oo tuulooyinka u carara waa la soo celiyaa suumisana wuu noqdaa maalintii u dambaysay oo la soo celiyey ayaa nin adeerkiisihii sargada la dhacay dabadeed ismaaciil oo dhacdadaas goobjoog u ahaa ayaa inankii yaraa u tiriyey tixwaana ah oo uu ugu sheegayo dhibaatada soo gaari doonta haddii uu aabbihiis maqli waayo ee kolba uu u baxsado magaalo aan cidi u joogin looguna jeefaafayn isaga oo ku cabsiinaya inay askartu xili doonto markuu inta gaajoodo uu dukaamada wax ka xado ayuu ku yidhi saleebangahayrow haddaad soofka celin weydo adigoo sagaal jira haddaad sida tan yeelayso in sarwaama kugu xiimayaan saa anaa huba eh dabadeedna waad siiban oo tegi sidaadiie adoo suxsan baad geli halkii sabada ceel dhaabe sixni hilib a seedalay barnaya sarara geedaysan maqli iyo sanuunad iyo kibis saa'il lagu dooni sooraadan herahaynin baasaarku kuu qabane dukaamada sareedada leh iyo suuqyadaad xuliya markaasuu sunliqihii ku marin waa hunguriga surin ciriiriyoone saaq iyo adoo rubi xaday yaa lagugu seetaynay silsilad baymanjaha kaaga xiri saajimadu dheere xdan ismaaciil qudheedu ma dhammaystirna ujeeddada aan ka leeyahayna waxay tahay oo keliya meelis aan weligayba dhismihiisa u beerraqo kii ina cumar dagana la mid ah ha yeeshee ka sii farshaxansan waa meeliska aan tixda ugu dambaysiiyey ee ah silsilad bay manjaha kaaga xiri saajimadu dheere bal u fiirso labada meelood ee uu kala dhigay silsilad oo magaca iyo dheer oo tilmaanteeda ah shan eray oo ku dhan ayuu labadooda u dhaxaysiiyey si kale oo u yidhaahdaana waxay malaha noqon lahayd silsilad dheer bay manjaha kaaga xiri saajimadu ama silsilad dheer bay saajimadu manjaha kaaga xiri taasoo haddayba dhici lahayd aan ismaaciil mira yeesheen meekhaanka weyn ee ilaa maanta uu suugaanta soomaalida ku leeyahay dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta waa naga intaas waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale hadduu eebba idmo
kaasina wuxuu ahaa axmed faarax cali idaajaha oo soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha falastiin haya markana kaalmihii iyo heesaha waxaa noo soo qabanayaa codka macaan ee fanaanada hibanuura iyo heestii xidig
xidig yahow adowa xerya qaryasama ku nool baan xidigyahow adoowa qaryasama ku nool baan isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigyahow adoowa qaryasama ku nool baan xidigyahow adoowa qaryasama ku nool baan isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xoojee raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xoojee ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa
waxaad xero ku leedahay wadnahayga kuwa xerana waa kuwa xamdiga ah waxaa ku luqaynaysay heestaasi fanaanada hibanuura iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenni waxaa waya dulidka ugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxiin nuurkiisugu xidhay dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxiin nuurkiisugu xidhay adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel